international news.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waa subax arbaca bisha januarina waa lix sanadka laba kun iyo labaatanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari haatan waa lixdii iyo barhkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi qodobadaad idaacadayada saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah gobolka georgiya ee dalka maraykanka oo ay hadda ka socoto tirinta codadka doorashada aqalka sanadka ee koongareeska maraykanka haddii aan loo baahnaanin markaa dibadda ee waxa ka imaanaya oy cadadkoodu aada u yar yihiin waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan berritaba ay ku dhawaaqaan laakiin waxay u eg tahay sharci ahaan in la siim- la siiyo weyd codadka ka imaanaya dibadda ee boostada ku imaanaya ilaa ijmaaca soo socda waxaad kaloo dhegaysan doontaan qarax ka dhacay magaalada muqdisho iyo mid kaloo ka dhacay deegaanka bacadweyne galmudug amiirka dalka qatar oo ka qayb galay shirweynaha dalalka gacanka kadib markii uu heshiis dhex maray iyaga iyo dalka sacuudiga waraysi ku saabsan hay-adda gurya samo ee hagaajinta qoyska ee magaalada muqdisho iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka oo inoo hayo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid sandheere hal qof oo rayid ah ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay qarax xalay sagaalkii fiidnimo xilliga muqdisho ka dhacay waddada koob iyo labaatanka oktoobar ee degmada waaberi kaasoo lala egtay gaari uu leeyahay afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed sadiiq aadan cali qaraxan oo dhawaqiisa laga maqlay inta badan xaafadaha magaalada muqdisho ayaa waxaa ku geeriyootay haweenay waddada dhinaceeda maraysay iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen dad kale oo goobta ka agdhowaa oo aanan weli la xaqiijin inta ay la ekaayeen xiriir ay v o eeda la samaysay afhayeenka ciidanka booliska soomaaliya si uu faahfaahin dheeri ah uga bixiyo qaraxani ayuu ka gaabsaday waxaase war qoraal ah uu saxaafadda la wadaagay xalay uu ku xaqiijiyey in qaraxaasi isaga lala damacsanaa balse uu ka badbaaday isagoo intaasi ku daray in qaraxyada noocan oo kale ah aanay niyad jibin doonin howlihiisa shaqo labaiyo tobankii nofembar ee sanadkii hore ayay ahayd markii isla wadadan qarax miino lagula beegsaday gudoomiyaha degmada hodan cabdixakiim dhagajuun kaas uu dhaawac ka soo gaaray qaraxaas qaraxyada muqdisho ayaa qayb ka ah falalka amni darri ee ka jira caasimadda waxaana marka qaraxyada laga yimaado sidoo kale caasimadda ka jira dilal qorshaysan oo ka dhaca iyadoo falkii ugu dambeeyena toddobaadkan gudihiisa uu ka dhacay xaafadda laba dhagax ee degmada wardhiigley halkaas oo lagu dilay laba wiil oo dhallinyaro ah kuwaas oo dilkooda aanan cidina loo soo qaban ilaa iyo hadda hay-adda sirdoonka qaranka ee maraykanka ayaa talaadadii sheegtay inay u badan tahay in ruushka uu ka dambeeyey weeraro dhinaca internetka ah oo lagu jabsaday kombiyuutarada hay-ado kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka maraykanka weeraradaasi ayaa laga warhelay bishii lasoo dhaafay meelaha la egtay ayaa waxaa ka mid ah wasaaradaha ganacsiga maaliyadda iyo tamarta warkan ka soo baxay sirdoonka maraykanka ayaa lagu sheegay in weli ay wadaan baaritaano lagu xaqiijinayo suurtagalnimada hay-ado kale oo ay burcadani weerareen bayaanka ayaa lagu sheegay in hadafka weerarka uu u muuqdo mid lagu raadinayo xogo dhinaca mukhaabaraadka ah balse aysan muuqan mid kharbudaad ah oo ka dhan ah dowladda maraykanka madaxweyne trump ayaa weerarkaasi ku eedeeyey shiinaha dhegaystayaal warkii dunida waa naga intaa
aad iyo aad buu mahadsan yahay nuur bukhaari oo warkii caalamka inala socodsiinayey waxay noo soo socda warar ku saabsan soomaaliya iyo bariga dhexe marka horese dalka maraykanka gobolka georgia ee dalka maraykanka waxaa hadda ka socota tirinta codadka doorashada laba kursi oo ka tirsan aqalka sanadka doorashadan oo ku celisa ayaa waxaa ku tartamaya laba senatar oo jamhuuriya oo horey ugu fadhiyey kuraastaasi iyo laba dimuqraadiya oo doonaya inay xilka kala wareegaan haddaba halka tirinta codadku ay marayso ayaa waxaan ka waraystay maxamed ismaaciil oo arrimaha maraykanka aqoonu leh kuna sugan magaalada atlanta ee gobolka ay doorashadu ka socoto ee georgia
meesha ay hadda marayaan waxa ugu ho isku haya labadiiba maxaa la yidhahdaa waxaa wata hogaaminaya tartankan hadda say u eg tahay labada nin ee ka socda xisbiga dimuqraadiga ee john asaf iyo wanek ninka kale la yidhaahdo labadooduba runtii markaad si u fiirisid waa niman minority ah markaad u fiirisid wanek waa nin madow ninka kale asafna aabihii wuxuu ahaa heis immigrant ka yimid from uh, ex soviet union oo uh, da- dadka eh, jewishka la yidhaahda ah marka labadooda waa minority ma- laakiin waxa weye waa markii ugu horreysay since ilaa inta laga laga qiyaasaha laga xisaabtamayo kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo labadii markii madaxweynihii hore bill clinton uu haystay inuuna gobolkan ay noqonba democrat uu republican ahaa hadda labadooda ayaa ugu sarreeya dhibcaha marka loo fiiriyo inkastoy marayso boqolkiiba afartan iyo afar hadda ay soo xare- xareedeen codadkii ay dadku eh, dhiibanayeen waan gartay waxaan ognahay dadka qaar inay ku codeeyeen dhinaca boostada eh, oo waraaqa badan laga yaaba weli inay soo dhowi inay maarata jid kusoo jiraan ma laga yaabaa caawa inay natiijadu soo baxdo
waxaa laga yaabaa marka loo qiyaaso inkastoo qiyaasta ogaan karaan eh, maxaa la yidhaha secretary of stateka ninka madaxda ka ah, eh, gobolka en, uu ogaan karo intii last eh, markii november electionkeedii intii dibadda ka yimid iyo inta gudaha ka yimid farqiga we- eh, farqiga weyn ee u dhexeeya siduu yahay haddii aan loo baahnaanin marka dibadda eh, waxa ka imaanaya oy cadadkoodu aada u yar yihiin waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan berritaba ay ku dhawaaqaan laakiin waxay u eg tahay sharci ahaan in la siima- la siiyo wey codadka ka imaanaya dibadda ee boostada ku imaanaya ilaa jimcaha soo socda waan gartay haddii ay dhacdo in jamhuurigu uu ku guulaysto eh, labada kursiba amaba kursi ka mida sidee xaalku noqonayaa marka laga hadlayo tirada eh, aqalka sanadka so haddii ay kuwa demo- een, jamhuurigu ku guulaystaan waxay noqonaysaa markaas inay iyagu hadhowto caqabad weyn ku noqdaan madaxweynaha la doortay ee jo joe biden ay waxalla wixii uu sharciyo ama een, projectyo ama programmo uu rabo inuu dejiyo uu hirgeliyo inay iyagu kasoo horjeestaan caqabad ku noqoto inuu wixiisa shaqadiisa eh, ama amarada xafiiskii kasoo baxaya ay meel maraan haddii ay taasi dhici weyso oo ay dhinaca kala noqotana waxaa noqonaysa codku wuxuu noqonayaa konton iyo konton waa haddii ay democratigu ku guulaystaan caawa doorashadan georgia ka dhacaysa marka haddii ay konton iyo konton noqoto waxaa loo baahnaanayaa qof jabiya tigers ay labada konton konton konton kala haystaan marka waxaa imaanaya codka madaxweyne ku-xigeenka la doortay ee camala harris ayaa imaanaysa iyada ayaa siinaysa codkii ay ku jebin lahaayeen democratigu isku mid ahaanshahaas labada konton konton ay kala haystaan marka waxay noqonaysaa inay democratigu ku guulaystaan oo ay iyagu maamulaan senadka
iyo aqalka hoose iyo aqalkii cadda iyo aqalka hoose iyo aqalkii marka saddexdiiba ay u noqoto marka marka waxay noqonaysaa inuu shaqada u fududaato madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka joe biden iyo camala harris ay mariyaan arrimihii ay iyagu marka doonayeen inay afarta sane ay ku jiraan eh, aqalka hoose ama ay waddanka u hogaaminayaan inay m- meel mariyaan si fudud kaasi waxa uu ahaa maxamed ismaaciil oo iiga warramayey tirinta codadka labada kursi ee aqalka sanadka oo maanta doorashadooda ay ka dhacday gobolka georgia
warar laga helaya dadka ku nool deegaanka bacaadweyne oo hoos yimaada maamul goboleedka galmudug ayaa sheegaya in xalay ay dadku maqleen laba qarax oo waaweyn kuwaas oo laga maqlay deegaanada u dhowdhow bacaadweyne warbixin kooban oo qaraxyadaasi ku saabsan waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaheena cabdiwaaxid macalim isxaaq
wararka laga helaya dadka ku dhaqan deegaanka bacaadweyne ee gobolka mudug ayaa ku soo warramaya in xalay ay maqleen ejugta laba qarax oo waaweyn kuwa oo sida la sheegay laga maqlay deegaano ka durugsan bacaadweyne inkastoo ay adag tahay helitaanka xog dhab ah oo la xiriirta qaraxyada iyo waxa ay ahaayeen haddana dad ku kala nool bacaadweyne iyo wisil oo v o a ay la xiriirtay ayaa waxa ay u sheegeen in qaraxyada oo isxigxigay laga maqlay deegaano durugsan qof ka mid a dadka deegaanka bacaadweyne ayaa v o a u sheegay in deegaano hoostaga bacaadweyne ay muddooyinkan ku sugnaayeen al-shabaab islamarkaana ay ka wadeen dhaqdhaqaaqyo ciidan waxaana qaraxyadii xalay ka dhacay deegaanka uu sheegay in lagu burburiyey ceel dadka deegaanku ay cabbi jireen kaa oo ku yaala deegaano u dhexeeya shabeelow iyo bacaadweyne deegaanka shabeelow oo horay ay ugu dagaalameen al-shabaab iyo dadka deegaanka ayaa dabayaaqadii sanadkii tegay waxaa la wareegay al-shabaab iyadoo wax dagaala uusan ka dhicin balse dadka deegaanka ayaa si iskooda uga guuray kadib dagaal xoogan oo ka dhacay bacaadweyne kaa oo u dhexeeyey shabaab iyo dadka deegaanka dhowaan ayaa maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ay gubeen beere ku yaala deegaanka shabeelow oo kol hore ay ka barakaceen dadkii deegaanka waxaana sidoo kale lasoo wariyey in ay burburiyeen dhowr guri ha yeeshee burburinta ceelka laga soo wariyey bacaadweyne ayaa sida dadka deegaanku ay qabaan qayb ka noqonaya dhibaatada al-shabaab ay ka wadaan deegaanada dhaca koonfur bari ee gobolka mudug wixii warara ee ku soo kordha qaraxyadaas waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda hadduu eebba idma cabdiwaaxid v o a gaalkacyo
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dowladaha khaliijka ayaa heshiis ku gaadhay inay u midoobaan difaaca amniga dalalkooda iyo inay ka gudbaan khilaafka dhexdooda yaalay arrintan ayaa timid kadib markii shirkii koob iyo afartanaad ee dowladaha khaliijku ka dhacay dalka sacuudiga xilli ay goobjoog ka ahayd dowladda qatar warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada qaahire ka soo diray wariyaha v o eda xuseen cusmaan saxnuuni yanka shirmadaxeedka kow iyo afartanaad ee golaha iskaashiga ee wadamada khaliijka ee alcula ayaa lagu caddeeyey midnimada dowladaha khaliijka iyo waajihidda halista ama faragelinta ay la daalaadhacayaan dalalka carabta bayaanka ka soo baxay magaalada alcula ee dalka sacuudi arabiya ayaa sidoo kale si adag loogu sheegay ilaalinta amniga iyo xasiloonida dowladaha khaliijka iyo in la sugo madax bannaanida dowlad kasta oo ka mid ah golaha khaliijka warmurtiyeedka ayaa lagu xusay dowladaha khaliijka inay iska kaashanayaan xoojinta la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo wax ka qabashada cudurka safmarka ahi ee covid sagaal iyo toban wasiirka arrimaha dibadda ee dalka sacuudi arabiya amiir faysal bin farxaan oo hadal ka jeediyey inta uu socday shirka jaraa'id oo ay wada qabteen isaga iyo xogayaha guud ee golaha iskaashiga khaliijka ayaa hoosta ka xariiqay in caalamka u xaqiijinayaan in dowladaha khaliijka mid yihiin islamarkaasina ay xaliyeen khilaafaadka dhexdooda yiilaya wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada sacuudi arabiya ayaa ku dhawaaqay soo celinta xiriirka buuxa ee dowladda qatar iyo afarta dal ee qaadacay ee sacuudi arabiya imaaraadka carabta baxrayn iyo dowladda masar faysal bin farxaan ayaa xaqiijiyey in saxiixa heshiiska uu gebi ahaanba wax kama jiraan ka dhigayo khilaafka u dhexeeyey dowladda qatar iyo dowladaha kale ee isbahaysiga carabta xogayaha guud ee golaha iskaashiga khaliijka al-sayid nayaaf al-xajraf ayaa dhinaciisa ka sheegay in xiriirka dowladaha khaliijka oo lagu daray masar in uu noqonayo mid caadi ah islamarkaasina laga heshiiyey dhammaan khilaafaadkii u dhexeeyey dhinaca kale amiirka dowladda kuweyda sheekh nawaaf asabaax oo ka hadlay shir madaxeedka ayaa si gaar ah ugu mahad celiyey boqorka dalka sacuudi arabiya dowladda maraykanka iyo dowladda masar kaalinta ay ka qaadanayaan ilaalinta amniga mandiqada bariga dhexe amiirka dowladda qatar sheekh tamiim bin xamed oo ka mid ahaa madaxda ka qayb gashay shirka ka dhacay dalka sacuudi arabiya ayaa sheegay heshiiska ay gaareen dowladaha khaliijka inuu yahay mid taariikhi ah oo lagu soo afjarayo dhammaan khilaafaadka u dhexeeyey dowladdiisa iyo afarta dal ee carbeed shirka ay yeesheen dowladaha khaliijka waxaa sidoo kale ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday dowladaha baxrayn imaaraadka carabta cumaan iyo weliba wafdi ka socday dowladda masar oo uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda qaahira asayid saamix shubri haddaba maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa sharaxaya nuxurka warmurtiyeedka ka soo baxay shirka dowladaha khaliijka ee ka dhacay dalkaasi sacuudi arabiya nuxurkii warmurtiyeedkii shirkii khaliijka ayaa la oran karaa waxa uu ahaa in lagu soo afjaray ee xiisadii siyaasadeed ee ka taagneyd ee dalalka khaliijka gaar ahaan dowladda qatar oo dhinac ah iyo dowladaha kale ee sida sacuudi carabiya masar ee imaaraadka carabta iyo baxrayn sidoo kale muhiimadii ugu weyn iyo bayaankii kasoo baxay gabagabada shirkaasi ayaa la oran karaa in ay dowladaha khaliijka ay iska dhigeen meel kuna cadeeyeen in dowladaha khaliijka ay ka gudbeen khilaafaadkii u dhexeeyay dhexdooda sidoo kale go-doonkii dowlada qatar lagu hayeyna laga qaado ayadoo go-doonkaasi la saaray saddex sano ka hor isbahaysigaas go-doonka saara dowlada qatarna waxaa hogaaminaya dowlada sacuudi carabiya xaqiiqdii waxaa la dhihi karaa waxa uu ahaa shir taariikhi ah shirkaasoo ay gacan weyn ay ka geysteen dowladaha kuweyt iyo dowladda maraykanka oo xooga saaraya in lasoo afjaro khilaafkii ragaadiyey dowladaha khaliijka kaasoo caqabad weyn ku ahaa deganaanshaha guud ee bariga dhexe shirka dowladaha khaliijka iyo saxiixa warmurtiyeedka waxaa goobjoog ka ahaa wafdi ka socday dowladda maraykanka oo uu hogaaminayay la taliyaha madaxweynaha dalka maraykanka jared koshiner heshiiska ay gaareen dowladaha khaliijka ayaa yimid kadib markii dowladaha kuweyda iyo maraykanka dadaal badan ay ku bixiyeen sidii loo dhammayn lahaa ama damin lahaa xiisadda u dhexaysay dalalka carabta dowladaha sacuudi arabiya imaaraadka carabta baxrayn iyo masar ayaa xiriirka u jaray dowladda qatar sannadii kii iyagoo ku eedeeyey inay taageerto argagixisada inkastoo xukuumadda dooxa si weyn ay u beenisay arrimahaasi xuseen saxnuuni v o a qaahira
hay-adda gurye samon oo ay asaaseen dhallinyaro soomaali ah ayaa sannadihii ugu dambeeyey ka shaqaynaysay dhismaha qoysaska cusub ee soomaaliyeed halka lamaanaha ku nool magaalada muqdisho ee caasimadda dalka iyo dhallinyarada ah ay siiyeen tababaro ku saabsan hanaanka suuban ee dhaqanka qoysaska sannadihii lasoo dhaafay wax ay guurwadareed ugu sameeyeen gudaha soomaaliya dhallinyaro qabay baahayaha gaarka ah kuwaas oo iminka qaarkood ay caruuri u dhasheen halka sanadkan cusub ay qorshaynayaan dhismaha qoysas cusub farxiye muxiyidiin yuusuf oo loo yaqaano farxiye lama filaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda guryasamo ayaa waxaa la kulmay wariyaha v o eeda cabdicasiis barrow waxaana ugu horreyn weydiiyey sida uu ku yimid dhismaha hay-addan iyo sida mashruucan ay ku bilaabeen gurisamo waxaa la asaasay kowda luuliya laba kun lix iyo toban ahdaafta ama ujeedooyinka loo asaasayna waxay ahayd in wax badan ee looga qurxiyo ama looga saxo qoysaska soomaaliyeed iyo qoysaska islaamka ee ujeedooyinka runtii ee aan u taagannahana waxaa qayb ka ah in lagu saxo qaladaad badan oo haystaa ee qoysaskeenna oo igu horeyso ama ay qayb ka tahay cilaaqaadka qoysaska sidoo kale waxaan xooga saarnaa intaan qoyska la dhisin ka hor doorashooyinka iyo sida ay tahay dhallinyaradu marka ay isxulanayaan meelaha ay tahay muhiimka inay wax badan ka egaan inkastoo dooqa lagu kala duwan yahay haddana waxaa jiro waxyaaba laga midaysan yahay oo ay tahay in qoysaska lagu dhiso ama ibafur looga dhigo dabcan guriga markii la dhisa kadibna wuxuu u baahan yahay xuquuqaad iyo waxyaaba mas-uuliyaad ah oo ay tahay qof kastaahi in yani mas-uuliyadda si gaara shakhsiyan u saaran uu qayb weyn ka qaato si marka loo baraarujiyo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada waayihii dambe dee dalkeenna kama jiro sidaa og tahay baa xarumo looga hadlo arrimaan ama xarumo maaragtay tababaro lagu siiyo qoysaska sidaa la ardigeed waxaa maxaa layidhaahdaah door muhiima ka qaadanay sida maaragtay lagu dhisi lahaa qoysas wanaagsan kuwa dhismayna ay u noqon lahaayeen kuwa sii jira oo barhaariyo barwaaqa ku noolaada waa garta marka lamaanaha aad isu aroosinaysaan ama aad aqalada wada dhisaysaan ma adinkaa isu doora mase iyagaa isdoorto dhaqaalaha ayaad ka sacidaan ee horta waa laba waa laba siyo midna waa midaan kuu sheegay waxaan ka shaqaynaa waxyaabaha tababarada oo yani lagu dhisaya dee dadkii ayaga isxeshay ee guryaha dhistay in wax badan eh, looga hago Eh, midna waa arintan gurwadareedka oo aan ku talagalnay sanadkii mar inaan qabanno Eh, lamaanaha dabcan eh, arintan laga saaciidahay annaga isuma isuma soo xulno Eh, waa laga yaaba dadka qaar inay aaminsan yihiin inaan anaga is- isku soo doorno balse dadku waa dad iyaga isdoortay waxa ugu muhiimsanaya annaga aan ka saacidno waxa weeye inaan u fududeyno sidii maaragtay ay- ay isu heli lahaayeen ama ay isku hanan lahaayeen Ee, waxa ugu weynaya aan ka saacidnana waa dhaqaalaha iyo saan kuu sheegnay tababaradaas oo dee gurigu markuu dhismo wuxuu u baahan yahay waxyaabo uu kusii ee, ku tiirnaado runtii inagana hadda hay-ad ma nihin oo dee yacni qarashaadka meel kale ka soo gala ee yacni waxaan ah, hordhignaa ee, bulshada soomaaliyeed iyo dadka maaragtay aan u aragno inay arrintan ee, wax weyn ka geysan karaan shirkadaha ee, qayb ka yihiin waana uga mahad celinaya runtii eh, cid kasta oo maaragtay qayb ka qaadata eh, arrintan qayriga waan aaminsanahay in eh, wax badan ay muhiim u tahay eh, eh, fursada fursadna u tahay dhallinyarada soomaaliyeed si gaara waxaan diiradda saarnaa ama aan doorka doorkooda aan isleeyahay eh, waa la gabay dadka baahiyaha gaar gaarka qaba sababta aan u dooranana waxa weeye dadka baahiyaha gaarka qaba runtii eh, baahiyada baahiyaadka annaga aan leenahay oo kale ayay leeyihiin waxay xaq u leeyihiin eh, dhismaha dabcan qoysas ay iyaga ku qanacsan yihiin oo raalli ka yihiin dabcan laba qof oo iyaga is soo xushay oo dee qof baahi gaara qaba iyo qof ah, eh, yacni aan eh, maaragtay aan baahida qabin isaga uu soo xushay ee, baan inta badan waxaan isku daynaa inaan eh, ka qaadano anaga kaalinteena nooga aadan inaan la fududeyno dhismaha qoyskaas si innagana ajir aan uga helno iyagana ay u helaan farxadda ay ku nool yihiin lamaanayaasha kale ee soomaaliyeed waata farxaya laakiin ee, qudhiina dhallinyaraa tihiin barnaamijkan dadka wada markii la fiiriyo iyo sidaad u howlgalaysaan sidee ku timid fikraddan iyaasa iskalaha hal abuurkeeda in qoysaskii soomaaliyeed tababarada laga dhiso ee, guryihii burburaya la yareeyo kuwa cusubna dib loo ee, guryo loo yegleelo cusub arrintaas sidee ku dhimid fikirkeedan iyaa iskala aad ba umahadsantaa horta waa su-aasha inta badan ah, u malaynaya in eh, bulshada soomaaliyeed ay isla dhex marto si gaara anaga shakhsiyanna eh, in badan la i weydiiyo Eh, guryasamo markii laga hadlayo dadka guryasamo dhisay waa dad reera leh badankood Eh, aniga iyo qof kalaa laga yaabaa oo yani iskaabula inuu ku jiro laakiin sida dhabta ahi eh, dadka inta badan hadda eh, maamulka leh ee golaha qey- da- dadka ugu sarsareeya ah waa dad reera leh waa dad fahansan qiimaha iyo qiyamka qoysaska ay leeyihiin waa tahay laakiin ee, marka dhinaca kale la eego durbaba waxaa la isweydiin karaa markii laba qof ay timaado oo isi soo fahmaan oo la rabo nolosha in laga saacido guri loo dhiso waxyaabaha aad goonida uga qabataan ma gurigiibaad u gogashaan ma lacagii arooskaad ka bixisaan waxyaabaha sida goonida uga taageertaan maxay yihiin Ee, dhammaan horta labada qof marka hore ee, yani xogtooda in la helo oo yani dadka laftirkooda isku isku mabda maaha oo dadka qaar baa laga yaabaa ujeedooyin kale inay damacsan yihiin ko horta waxaan baaritaan ku sameynaa labadan qof xogtooda inay xog saxa tahay markii xaqiijin laga soo helo xogtooda lasoo xaqiijiyo waxaa anaga aan ka saacidna waxa weye kow dhismihii guriga iyo eh, dabcan maalinta wixii aqalgalka iyo waxaa ku bixi lahaa eh, gurigii waxyaaba waxyaaba badan oo oo ugu muhiimsan tahay in yani xitaa haddaan awoodi karno waxaan isku daynaa inaan shaqa abuur aan u sameyno waxaa ilaahay xamdigiisa in eh, sanadka hore aan dhisnay eh, shan qoys shantii qoys maanta afar ka mid ah ay eh, owlaad ilaahay ugu deeqay oo runtii hadallada saameynta leh annaga nasii dhiirigeliyay qayb ka mid tahay in dhallinyarada qaybtood ay na yira- na yiraahdeen markay wiilal iyo gabdho u dhasheen indhaa noo sameyseen oo runtii eh, yacni shidaal aan kusii shaqeyno noo noqo- noo noqon doono insha allah sanadkan ko laatan waan rajeyneynaa inaan intaa in ka badanba aan hirgelin doono inteenna aan ugu horeeya iskaabuloda ayagan in guryo khayr qaba ilaahay oo u sahlo baan ugu duceynaya insha allah taasi waxay ahayd farxiye muxidiin yuusuf oo loo yaqaano farxiye lama filaan waxay muqdisho ugu warantay waryaheena cabdulcasiis barrow haatanna australia cismaan cali maxamed waxa uu saaxiib dhow la ahaa allaha u naxariistay sheekh maxamed nuur faarax oo dhowaan lagu dilay magaalada melbourne ee dalka australia iyadoo uu sababsaday dilkiisa nin soomaali ah oo lagu magacaabo luqmaan cabdishakuur kaas oo uu shiiqa ku dilay mindi ama toorey haddaba cismaan oo qudhiisa ka mid ahaa dadkii qur-aanka saarayay ninkan lagu sheegay inuu xanuunsanaa oo madaxa looga jiray sida boolisku ay xaqiijiyeen ayaa v o edu ugu warramay sida ay wax u dhaceen ibraahim cumar baafo ayuu u warramay arintan waxay ahayd arin wadaadka caado u ah oo weligii soo sameyn jiray ilaa khayr ha siiyo oo qofka xanuunsan guri ugu tegi jiray oo usoo duceyn jiray oo qur-aan kusoo akhrin jiray tii unbaana marka anagana ugu tagnay alxamdulilah ad markii guriga aan galnay ninkii aan la kulanay sida caadada dhaqanka ahaa waa la wada fariistay ducadii aan bilownay inaan ninkii aan u duceyno aan qur-aana aan ku akrino
waa tahay markaad qur-aansaarkii aada dhammayseen maxaa dhacay kadib kadib waxaa dhacday marka luqmaan wuu baxay markii alaabtii jikada oo geeyey midi markaa meesha tiilay oo aan weliba aan ku qiyaasay inay ahayd midida basasha lagu jarjaro midi weyn xitaa may ahayn mididii buu soo qaatay marka mididii markuu soo qaatay jikada qeybta ma arkaysa stoofka u yaal cuntada lagu karsado meeshuu markaas uu dhabarka la galay mididiina gacantuu ku qabsaday marka waxyaabaha qalday waxaa ka mid ahaa luqmaan muu dagaalamayn markii midida uu ma arkaysa soo qabtay ma murmayo ma hadlayo waa aamusan yahay maadaama ninkan wax rabshad uusan wadin ayaa marka ilaah u naxariistay wadaadka sheekh maxamed iyo ninkii wadaadkii guriga iska lahaa ayaa marka xoogaa kalsooni waxay gashay in ay mindida ay ka qaadi karaan marka anaga raggeena dhallinyarada marka gadaashoodaan istaagnay ayagiyaa marka negotiation kula jiray way la hadlaayeen waxay dhahayeen adeer mindida iska dhig mindida iska dhig adeer isagiina muu dagaalamayn ninka halka mar uu soo booday uu soo dhaqaaqayba mindida halkaasuu ka geliyay wadaadka saaxiibka sheekh maxamed baan anigu ku soo dhegay garabkan qabtay gurigaan xoog kaga soo saaray marka waxaan ku yiri naga wad meesha maxamed markaan soo jiiday sheekh maxamed aan soo jiiday raggii kalena waa isoo raaceen gurigii waa ka soo orodnay dhammaanteen markaan marka aan saa u soo orodnay aan gurigii ka soo baxnay aan soo jeestay waxaan arkay ninkii oo mididii wata oo ma arkaysaan soo dabacararaay markii hore maan ogeyn in isaga ay ku dhacday qofkii ku dhacday dhiiggiya marka aan dareemay inuu isoo gaaray markaasaan ogaaday inuu dhaawacii isaga uu ku dhacay level onkii baan ku hakanay wuu igu soo dhacay marka wadaadka markuu igu soo dhacay baan aan qabtay qaybta dambe aan qabtay ilaahay kharaasiya qaybta horena lugaha waxaa iisoo qabtay maxamed mustafa iisoo qabtay waan soo qaadnay waan soo xambaarnay waxaan sameyn marka level onkia marka aan liftiga aan kasoo galnay liftiga markaan kasoo galnay by time liftiga aan imaanayna wadaadka xaaladiisa macnaa aad bay u cuslayd dhiig culusna waa ka baxay dhiig macnaa markii dambe igu soo go-aan dhiig anoon garanayn macnaa meeshay markaas ay ka socoto markuu dhiigii uu ka socdan aan garanayn marka dhulkiiaan la degay ano hadafkeyga wuxuu ah ninkan insu kugu soo gaarin labo ambalaasta u dhabe markaan dhulkii aan la gaaray dad kalean ka codsaday ina naga caawiya amiga labo qof aan ahayn ku qaadaynay dadkii kalea nala qaaday dhulkii markaan tagnay marka saasaan anugu aan qoortiisaa u qabtay waxaan arkay marka wadaadku isbedelayaan arkay oo xaaladiisa ay sii cuslaanayso dhiig badanna ka baxay anigiina aan garan lahay meesha midida ay kaga taalo marka laguhu fidsaday kadib waxaan sameeyey maarkasa indhahan u celiyey afkaan u celiyey tawxiidkan u qabtay anoo xaaladaas ku sugan baa marka alxamdulilah waxaa igu soo gaaray booliiskii ambalasta igu soo gaartay marka alxamdulilah markii dambe ayagaa meesha iga kaxeeyay aniga isagana ayagaa qaaday kastoo ay dhahayeen naf way ku jirtaa markay qaadayeen laakiin waxaan dareemaynaa inay niyad ugu dhisaayeen isan naf markaaba naf fiican ku jirin alxamdulilah macnaa markii dambe ayagaa qaaday wax yar kadib anuu booliiskasoo meesha igu hayo i wareysanay ayaa nin sargaala ii imaaday wuxuu yidhi bad news baan ku hayaa wuxuu igu yidhi ninkii saaxiibkaaga ahaa waa dhintay buu igu yidhi marka saasay arintii u dhacday ibraahimo cusmaan goorma isbarteen sheekh maxamed nin caynkee buu ahaa
sheekh maxamed waxaan isnaqini muddo saddex iyo toban sana isnaqini labada kun iyo toddobadii ayaa waxaan isku baranay xero ku taalla uganda oo nakafale la dhaho meeshaan iskugu imaanay run ahaantii wuxuu ahaa nin ilaahay dartii aan isku barana waa waxa weeyaan soo xadiidkii nabiga calayi salaam sheegay macnaa toddobada ruux maalinta qeyb carshiga ilahay harsanaysa ilaaha nugu dar macnaa waa dad macnaa rajulaan taxaaba fi llah ijtamaca calayhi watafaraqa caleyh waa dad ilaahay dartii isku bartay oo ma arkaysaa oo meesha masaa'idaan isku baranay dacwaan isku baranay ayuu ahaa weli booliska victoria ayaa baaritaan ku hayaa dhacdadan waxaana ay u badan tahay in maalmaha soo aadan meydkiisa la fasaxo si loo aaso ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia kaasi wuxuu ahaa cismaan cali maxamed magaalada melbourne ayuu ugu warramay wariyaha v o e da ibraahim cumar baafo intaasina waxaa ku eg idaacaddii saaka iyo caalamku idinla socodsiinayn anigu waa maxamed cabdiyo nuur bukhaari inta haddii la idhahdaan idaacadaha soo socona dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo